halkani waa e w r advents wal redio codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan anigoo ah cabdi waxaan idin leeyahay dhegaysi wanaagsan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood qaybta kuwaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka nolosha qoyska kadib waxaa inoo raaci doonaa cashar inaga yimid bugga nolosha ee dhegaysi wacan kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii nolosha qoyska oo aad xiliyadan oo kale aada hawada inaga dhegaysan jirteen mowduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay waxyeelaynta haweenka anigoo ah cabdi waxaan idin leeyahay dhegaysi wacan dhammaantiinba waxyeelooyinka loo geysto haweenka waa mid maalin maalinta ka dambaysa sii kordhaysa gaar ahaan qaaraddan afrika haweenka waxay rag badani u arkaan kuwo ka liita ragga oo ka hooseeya sidaa darteedna ay siday doonaan ka yeela haweenka haween badan ayaan la ogeyn dhibka haysta ama iska qarsada dhibkooda oo aan cidna u sheegin waxa soo gaaray waxaa loo baahan yahay in marka hore ay ragga qaarkood ay fahmaan in haweenku ay yihiin bini-aadam iyagoo kale ah loona baahan yahay in la xaq dhowro oo aan dhibaato iyo waxyeelo toona loo geysan waxaa meelaha qaar lagu arki karaa dalkeenna haween aan loo turin waxaad arkaysaa haweeney uur leh oo biyo dhaaminaysa ama beer falaysa halkii laga rabay in raggu ay hawsha culus ka dhaafaan haweenka gaar ahaan xilliyada ay uurka leeyihiin ama ay jiran yihiin waxaa mararka qaar dhacda in ay garaacaan haweenaydii uurka lahayd oo biyo dhaaminaysa ama howl kale haysa dabeecadahan waxay ku badan yihiin meelaha dhoobeyda ah oo raggu ay aad ugu shaqeeyaan haweenka una una iyagoon u naxariisan oo u taal sheegta mar walba sidoo kale ragga magaalooyinka jooga waxay iyaguna u itaal sheegtaan haweenka waxaan inta badan aragnaa haweenka oo shaah dariiqyada ku iibiya ama qaad iibiya iyagoo reerkooda biilaya taa la yaab ma laha waayo waa shaqo loo baahan yahay laakiin waxaa dhacdaa in rag badani ay ku dilaan xaasaskooda ama ay ku qayliyaan si qaad loogu iibiyo haddii ay sansiinin lacag ay ku iibsadaanna ama qaadka ay sansiinin ay markaa qaylo iyo dhibaatooyin u geysanayaan haddaba dhegaystow ku xadgudubka haweenka waa dembi weyn ilaah agtiisa waana in aan waajib ballaaran iska saarnaa dhowrista xuquuqda haweenka waayo waynala dhasheen oo wayna dhaleen waana aan la dhalanay rag inala mid ahna way la dhasheen ragga qaar ayaa qabaa in haweenku aysan inaba xuquuq lahayn ama u maleeya in ay ka liitaan runtii ragga iyo haweenka ilaah ayaa wada abuuray oo ilaah agtiisa way u wada siman yihiin ogow haddii aad xaqirto ruux haweenay ah inaad xaqirtay hooyada tii ku dhashay adiga ragga qaar ayaa si xun u garaaca haweenka oo dhaawacyo xunxun gaarsiiya qaar nafta ayay ka qaadaan qaarna way kubsadaan hadday doonaan halka qaar ay si xun ugu shaqeeyaan haweenka waa bini-aadan mana aha in si xuushnimo ah loola dhaqmo waana mid dembi ah xaqiraadda lagu hayo haweenka waxaan ognahay in haweenka ay galaan dembiyo balse ma aha in qaladka ay galaan qalad kale lagu gudo ama aan lays odhan cid kaa celin karta ma jirto sidaa darteedna sidaad doonto ka yeel ragga quman waa kuwa u naxariista haweenka oo u tura balse kan maangaabka ah ayaa ku xadgudba haweenka dad badan oo soomaali ah ayaa qaba in gabdhuhu aysan wax faa'iido ah u lahayn reerka ay ka dhalatay balse qaba in ay ceyb u soo jiidayso waxaan maanta wada ognahay in gabdhuhu ay boqolkiiba boqol ka naxariis badan yihiin wiilasha kana waxtar badan yihiin guud ahaan haweenku waa aasaaska bulshada maadaama ay aasaaska bulshada yihiinna waa in ahmiyad gaar ah la siiyaa oo aan lagu xadgudbin lagana ilaaliyaa kuwa ku xadgudba haweenka sharcigana la keeno si waajibaadkooda loo marsiiyo dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudano waxaan filayaa inaad si habboon u dhegeysan doontaan haddaba haddii aad qabto wax su'aal ama talo iyo tusaale oo ku saabsan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir dib ayaynu kaga sheegi doonaa ciwaanka yagu balse intaynan u guudagelin barnaamijyadeena xiisaa leh waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan
Bye. waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi haddaba haddii aad qabto wax su'aal ama tala iyo tusaale fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaanka yagu waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya imeilka yagu waa somali at a w r o r g mar labaad imeilka yagu waa somali at a w r o r g ama barta internetka ciwaanka yagu oo ah w w w dot codka rajada dot o r g mar labaad ciwaanka yagu waa w w w dot codka rajada dot o r g ama waxaad inagala soo xiriiri kartaan barta emesonka ciwaanka yagu oo ah codka rajada at hotmail dot com haddana kabogasho wacani heestani soo soc
Ay galao, ay galehan
la doonin ama libinkaasi ama laba lis caashaqa nabteeniyo jacaylkaba ha nabad gayayno عملي بنتاسيك أما لباليس عاشقا نفتيني وجعي الكبا عنا بدك اليمو ها ها ها عنا بدك اليمو
أصلي برواقيهم أدعى في مقال كوري أصلي برواقيهم أدعى في مقال كوري أنا بدي قليله
waxaan filayaa inaad ku raaxaysateen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenna inaga yimid bugga nolosha barnaamijkaasi waa barnaamij xikmad badan ee ka bogasho wacan bilowgii ilaah samada iyo dhulku abuuray dhulkana qaab ma lahayn wuxuu- wuuna madhnaa gudcurna muulkuu dul joogay oo ruuxa ilaahna wuxuu ka dul dhaqdhaqaaqayay biyaha ilaahna wuxuu yidhi iftiin ha ahaado iftiin baan ahaaday ilaahna wuxuu arkay iftiinkii inuu wanaagsan yahay ilaahna iftiinkii ayuu ka soocay gudcurkii ilaahna iftiinkii wuxuu u bixiyey maalin gudcurkiina wuxuu u bixiyey habeen waxaana jiray fiid iyo subax isla maalin ah ilaahna wuxuu yidhi meel bannaani ha noqoto biyaha dhexdooda oo iyadu biyaha ha ka soocdo biyaha markaasuu ilaah sameeyey meeshii bannaanka ahayd oo wuxuu biyihii bannaanka ka hooseeyey ka soocay kuwii bannaanka ka sarreeyey sidaasayna ahaatay ilaahna bannaankii wuxuu u bixiyey samo waxaana jiray fiid iyo subax maalintii labaad ilaahna wuxuu yidhi biyaha samada ka hooseeya meel ha isugu soo urureen oo ciidda engegani ha muuqato sidaasayna ahaatay markaasuu ilaah ciidda engegnayd u bixiyey dhul ururkii biyahana wuxuu u bixiyey bado oo ilaah wuxuu arkay intaasu wanaagsan tahay ilaahna wuxuu yidhi dhulka ha soo bixiyo doog iyo geedo yaryar oo iniino dhala iyo geedo waaweyn oo midho caynkooda ah dhala oo inanahoodana ku dhex jiraan oo dhulka ku kor yaal sidaasayna ahaatay dhulkiina wuxuu soo bixiyey doog iyo geedo yaryar oo leh inino caynkooda ah iyo geedo waaweyn oo midho dhala oo ininahooda ku dhex jiraan iyagoo caynkooda ah ilaahna wuxuu arkay intaasu wanaagsan tahay waxaana jiray fiid iyo subax maalintii saddexaad ilaahna wuxuu yidhi iftiimo ha ahaadeen meesha bannaan oo samada dhex ah si ay u kala soocaan maalinta iyo habeenka oo ha u ahaadeen calaamooyin iyo xiliyo iyo maalmo iyo sannado oo iftiimo ha u noqdeen meeshii bannaanayd oo samada dhex ahayd si ay u iftiimiyaan dhulka dushiisa sidaasayna ahaatay oo ilaah wuxuu sameeyey laba iftiin oo waaweyn si uu iftiinka weyn u xukumo maalinta iftiinka yaruna u xukumo habeenka oo xiddigahana wuu sameeyey ilaahna wuxuu iyaga dhigay meeshii bannaanayd oo samada dhex ahayd si ay dhulka u iftiimiyaan oo ay u xukumaan maalinta iyo habeenka oo ay iftiin uga soocaan gudcurka ilaahna wuxuu arkay in taasu wanaagsan tahay oo waxaana jiray fiid iyo subax maalintii afraad oo ilaah wuxuu yidhi biyuhu ha u soo bixiyeen uun dhaqdhaqaaqa oo badan oo naf nool leh haaduna ha duusho dhulka dushiisa xagga meeshii bannaanayd oo samada dhex ahayd oo ilaah wuxuu abuuray nibiryada badda oo waaweyn iyo uun kasta oo nool oo dhaqdhaqaaqa ee biyuhu aad u bixiyeen iyagoo badan oo caynkooda oo kala dhala iyo haad kasta oo caynkiisa dhala ilaahna wuxuu arkay intaasu wanaagsan tahay oo ilaah baa barakadeeyey iyaga isagoo leh wax badan dhala oo tarma oo biyaha badda ka buuxsama haaduna ha ku tarmeen dhulka oo waxaana jiray fiid iyo subax maalintii shanaad oo ilaah wuxuu yidhi dhulku ha soo bixiyo uun nool oo caynkiisa dhala kuwaasoo ah xoola iyo waxa gurguurta iyo dugaagga dhulka oo caynkooda dhala sidaasayna ahaatay ilaahna wuxuu sameeyey dugaagga dhulka oo caynkiisa dhala iyo xoolo caynkooda dhala iyo wax kasta oo dhulka gurguurta oo caynkiisa dhala ilaahna wuxuu arkay intaasu wanaagsan tahay ilaahna wuxuu yidhi aan nin inoo eg ka samayno araggeenna oo iyagu ha xukumeen kalluunka badda iyo haadda hawada iyo xoolaha iyo dhulka oo dhan iyo waxa dhulka gurgurta oo dhan oo ilaah nin buu ka abuuray araggiisa ilaah araggiisa ayuu ka abuuray isaga lab iyo dhadig ayuu abuuray oo ilaah baa barakadeeyey iyaga oo ilaah wuxuu iyaga ku yidhi wax badan dhala oo tarma oo dhulka ka buuxsama oo ka sara mara dhulka xukuma kulunka badda iyo haadda hawada iyo wax kasta oo nool oo dhulka kor dhaqdhaqaaqa oo ilaah wuxuu yidhi bal eeg waxaan idin siiyey geed kasta oo yar oo inina dhala oo ku yaal dhulka dushiisa oo dhan iyo geed kasta oo weyn kaasoo miro leh oo inino dhala oo waxay idiin noqon doonaan cunto oo dugaag kasta oo dhulka jooga iyo haad kasta oo hawada duusha iyo wax kasta oo dhulka gurguurta oo naf nool leh ayaan geed kasta oo cagaar ah cunto u siiyey sidaasayna ahaatay oo ilaah wuxuu arkay wax kasta oo uu sameeyey oo bal eeg aad bay u wanaagsanaayeen waxaana jiray fiid iyo subax maalintii lixaad heestaasi iyo casharka buugga nolosha ayaanu kusoo gabgabayneynaa barnaamijyadeena maanta halkaad inaga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadka oo dhan haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka faa'iidaysataan barnaamijyadeena sida barnaamijka caafimaadka barnaamijka nolosha qoyska iyo barnaamijka kitaabka quduuska fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaanka yagu waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya imeilka yagu waa somali at a w r o r g mar labaad imeilka iyagu waa somali at a w r dot o r g ama emesonka oo ah codka rajada at hotmail dot com mar labaad emesonka iyagu waa codka rajada at hotmail dot com ama barta internetka ayaad ka akhrisan kartaan barnaamijyadeena iyo ka maqasha sida www codka rajada h dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo barnaamijyadeena maanta waa naga intaas tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leeyahay sidaas iyo ammaano allah
Bana hai amo, bana hai amo.